habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan amaba idinka imanaysa washington
waa habeen sabti ah bisha ogost waa afar sannadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee todobanka iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ciidamo federaal saakal muxuu ahay xoog ku qabsaday shacab gadooday iyo booliskoodii baa iyaguna dagaal kala hortegey dad soomaali ah way dhinteen shacab badan oo etoobiyaan kala duwan ah oo wixii aan af soomaali ku hadleen iyaguna daxi ay noqdeen oo dhib baa soo gaadhay hantiyaa la boobay
waxaad sidoo kale maqli doontaan hanti dhowrka guud ee soomaaliya maxamed maxamuud cali afgooye oo ka hadlay waxaa loo haysto wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya mukhtaar maha daa'uud oo saaka ciidamo dowladda ka tirsanay ay doonayeen inay xafiiskiisa ka soo xidhaan
mas-uulkaas oo uu magaciisu yahay mudane mukhtaar maha daa'uud ayaa sameeyey ku-takrifal aanan weli waddankaanu ka dhicin isagoo ku xadgudbay sidaan hore u sheegay shuruucda u degsan maamulka maaliyadda khaasatan dakhliga waddanka u soo xarooda iyo sida loo maamulo
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawayska washington iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyo danfiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
garsoore federaali ah ayaa go'aamiyey in maamulka madaxweyne trump uu sii wado barnaamijka dhaka oo ay dalka maraykanka ku joogaan dhallinyaro aan maraykanka sharciga ku lahayn oo dalka la keenay iyagoo carruura garsooraha ayaa sidoo kale amray in dowladda maraykanku ay qabato arjiyada dadka codsanaya barnaamijkaasi hase yeeshee garsoorahana lagu magacaabo john bates fadhigiisuna ayaa magaalada washington d c ayaa dowladda siiyey ilaa iyo saddex iyo tobanka bishan aanu ku jirna agost haddii ay doonayso inay go'aankiisan raafaanka qaadato bishii abriil ayay ahayd markii garsoore bates uu dowladda siiyey sagaashan maalmood oo ay ku soo gudbiso doodeeda la xidhiirta soo afjaridda barnaamijka dhaka
kooxda taalibaan ayaa weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dalka afghanistan mas-uuliyiinta dowladda afghanistan ayaa sheegay inay isgaarsiinta oo ka gooday aawadeed aanay in lahaatan khasaaraha dhabta ah ee askartooda soo gaadhay ogeyn afhayeen oo hadlay ciidamadaasi afghanistan ayaa v o a u sheegay in dagaal xooggani xaalay dhex maray xoogaga afghanistan ee ciidamadooda iyo weliba maleeshiyada taalibaan korneyl yahya olowe afhayeenka ciidamadaasi ayaa taasi ku daray in ilaa haatan uu dagaalkaasi ka socda ama iska horimaadku qaar ka mida meelihii lagu dagaalamay
xadhig loo geystay macallin jaamacadeed oo shiinaha u dhashay xilli uu waraysi siinayay telefishinka v o a ee afka mandariinka ku hadla ayaa keenay dhaleecayn daran oo ka timid dadka xornimada u dhaqaaqaqa dadkan ayaa muujiyey welwel ay ka qaadeen awoodda badan ee dowladda shiinuhu ay kala hortegayso dadka ka soo horjeeda macallinka oo lagu magacaabo suun weng wang oo horey wax uga dhigi jiray jaamacadda shangdon ayaa dhaliil u jeediyey diiwaanka xuquuqda aadamaha ee dowladda shiinaha waxaa hadda la rumaysan yahay in lagu hayo hoteelo ciidanka milatarigu maamulo oo ku yaala magaalada jinaan oo ku taalla bariga dalkaasi macalinka waxaa la qabtay isagoo khadka telefoonka si toosa loogu wareysanayo telefishinka v o eda arbacadii hore maamulka shiinaha ayaanan wax warah ka soo saarin halka macalinka lagu hayo v o eda ayaa isku dayday inay la xiriirto waaxda warbaahinta wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha si ay arrintan wax uga weydiiso hase yeeshee telefoonka gacanta oo dadweynuhu ay soo wici karaan ayaa xidhnaa halka telefoonka xafiiskana aan la qabanaynin waxaa sidoo kale xidhiir lala sameeyey jaamacadda shangdon ee uu ka tirsanaa iyo saldhigga booliiska ee magaalada jinaan oo labaduba ka gaabsaday inay arrintan ka hadlaan
fiid wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatana jigjiga wararka ka imanaya magaalada jigjiga ee xarunta dowla degaanka soomaalida etoobiya ayaa sheegaya in ciidamada militariga federaaliga ah ee dowladda etoobiya oo saaka galay magaalada ay haatan ka baxeen islamarkaana ay tegeen xeryo militari oo ku yaala magaalada bannaankeeda jidadka magaalada ayaa caawa waxaa lagu arkayay ciidamada booliska dowla degaanka oo ammaanka sugaya wariyaha v o eda nuur xasan nuur ayaa warbixin kooban oo wararkii ugu dambeeyey magaalada jigjiga inoo haya xaaladda magaalada jigjiga ayaa caawa xasiloon kadib markii ay saaki magaalada la wareegeen ciidamo ka tirsan militariga dowladda federaalka ethoobiya arrintaasi ayaa keentay in rabshado ay ka bilowdeen gudaha magaalada kuwaas oo la sheegay in ay sababeen dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad isugu jira soomaali iyo oromo waxaa kale oo la sheegay in la bililaqiystay hanti gaar ah islamarkaana la gubay kiniisad ku taalla magaalada jigjiga ilaa iyo iminka ma jirto war rasmi ah oo xaqiijinaya tirada dadkii ku dhintay ama ku dhaawacmay rabshadihii maanta ka dhacay magaaladaasi hase yeeshee waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda dhulka soomaalida ethoobiya ayaa ka dalbaday dadka deegaanka in ay nabadgeliyaan bulshooyinka aanan soomaalida ahayn ee ku nool magaalada jigjiga iyo magaalooyinka kale ee ay degaan soomaalida dadka baaqa nabadeed diray waxaa ka mid ah xirsi cabdulqaadir oo horey ethoobiya uga soo noqday xildhibaan heer federaal ah haatanna degan dalkan maraykanka
waxaan u jeedinayaa dhalinyarta la qalday maamulka meesha ka arimiya uu qaldahayay leeyihiin oroma inagu soo duushay dowladda federaalk ayaa constitutionka jibisay iyo waxyaabaha caynkaas inayna waxba ka jirin wax dagaala ama dhibaato aan loo geysan dadka shacabka ah ee qowmiyadaha kale ee deegaanka degan sida oromada axmaarada iyo waraagada maadaama ay degan yihiin annaguba soomaalidu adisaabay joogtaa dirrabay joogaan meel kasta oo dalka ay joogaan in shacabkiina la dhibaateeyo maadaama aanaan jeclayn inana inaynaan dhibaateyn dadka masaakiinta ah ama nagu dhex nool ama ayna dhex degan ee etoobiyaanka inaan wax dhibaataa la gaadhsiin cirdiqoodana la ilaaliyo naftooda la ilaaliyo hantidoodana la ilaaliyo yaan yaan ku talin lahaa ciidamada federaalka ee yimidna waxa weeye in ay lala shaqeeyo nabadana waa muhiim waxa weeye maamul wuu iman karaa wuu tegi karaa laakiinse muhiimaddu waa in nabadda la ilaaliyaa khadka isgaarsiinta magaalada jigjiga ayaa aada u liitaa waxaan isku daynay in aan xiriir la samayno madaxda ismaamulka soomaalida etoobiya hase yeeshee midna ma aanan helin ciidamada militariga ahaa ee saaka soo galay magaalada jigjiga ayaa la sheegay in galabta la geeyey laba xero oo ku taala duleedka magaalada ururka o n l f oo ah urur u dagaalama madax bannaanida gobolada soomaalida ethoobiya ayaa arrin khalad ah ku tilmaamay in dowladda ethoobiya ay militari ku weerarto magaalada jigjiga madaxa xafiiska arrimaha dibadda ururka o n l f axmed yaasiin ayaa v o e da uga warramay mowqifka ururkooda ee ku aadan ciidanka militariga ethoobiya ee maanta la wareegay magaalada jigjiga mowqifkana waxaa weeye isbedel guud baa ka socda wadanka ethoobiya isbedelkaasina ma garanaysaa dadku inta badan waxay u fasirtay inuu yahay isbedel positive ah ama wax ku oola marka mowqifka nagu waxa weeyaan haddii matalan gobolka soomaalida haddii isbedel lagu sameynayo macni waa loo baahanya in isbedel lagu sameeyo dhibaatooyin fara badan baa ka jiray gobolka maamul xumo fara badan baa ka jirtay maaragtay tacadi fara badan baa ka jiray haddii marka isbedel la sameynayo isbedelkaasi waa inuu ku yimaado wax ma garanaysaa ay ka qayb qaataan dadka soomaaliyeed oo dhan ay ka qayb qaataan oo ay garwadeen ka noqdaan ururada dadka soomaalida ay leeyihiin oo ugu horeeya ururka onlf la qabto shirweyne qaran oo maaragtay lagu tashanayo oo dadka oo dhami ay lagu martiqaadayo kabacdina tashi midaysan uu kasoo dhacayo kasoo baxayo qaabkaasna ma garanaysaa uu ku yimaado isbedelku uu ku yimaado lama oga sababta ka dambeysay in ciidamada federaalka ethoobiya ay galaan magaalada jigjiga laakiin jariiradda ka soo baxda magaalada adis ababa ee adis standard ayaa barteeda twitterka ku qortay in tallaabadaasi ay dowladda federaalka ethoobiya u qaaday kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo madaxda maamulka dowladda federaalka ethoobiya ma jiro war rasmi ah oo ilaa iyo iminka ka soo baxay dowladda federaalka ethoobiya oo ku saabsan xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada jigjiga
warbixintaasna dhegeystayaal waxaa inoo soo koobiyey waryahayaga nuur xasan nuur
wanaagsan mar kale dhegeysta dhammaantiinba waxaa saakay ay xiisadii ka dhalatay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo tegay xafiiska wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya mukhtaar mahad daa'uud oo ay doonayeen inay soo xidhaan hantidhowraha guud ee soomaaliya waa ka dowladda federaalka maxamed maxamuud cali afgooye ayaa ka hadlay waxa loo haysto wasiir ku-xigeenka hantidhowraha qaranka oo garab taagnaa xerlaaliyaha guud ee soomaaliya axmed daahir ayaa shir jaraa'id ku qabtay muqdisho waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste hantidhowraha guud ee dowladda soomaaliya maxamed maxamuud cali afgooye ayaa ka warbixiyey shaqaaqo maanta ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya taasoo dhex martay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo doonayay inay soo xiraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda mukhtaar mahad daa'uud iyo ilaalada wasaaradda arrimaha dibadda maxamed maxamuud cali hantidhowraha guud ee dowladda ayaa saxaafadda u sheegay in wasiir ku-xigeenku uu ku xadgudbay shuruucda maamulka maaliyadda dalka islamarkaana ay jirtay dacwad horay ay uga gudbiyeen kays la xiriira mas-uul soomaaliyeed oo ku xadgudbay shuruucda maamulka maaliyadda iyo maamulka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo taariikhdu markay ahayd afartii bishii abril labada kun iyo siddeediyo toban aan u soo gudbinnay xafiiska xeer ilaalyaha guud ee qaranka mas-uulkaas oo uu magaciisu yahay mudane mukhtaar mahad daa'uud ayaa sameeyey ku takrifal aanan weli waddankaanu ka dhicin isagoo ku xadgudbay sidaan hore u sheegay shuruucda u degsan maamulka maaliyadda khaasatan dakhliga waddanka u soo xarooda iyo sida loo maamulo iyo midka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka sidaynu u shaqayno unula mucaamiltanno hay-adaha dowladda hantidhowraha guud ee dowladda ayaa dhinaca kala sheegay in arrimaha ku saabsan la dagaalanka musuq maasuqa iyo isdabamarinta howlaha maaliyadeed iyo ku-xadgudubka hantida shacabka ay yihiin dembiyo waaweyn oo ay u xil saaran yihiin xafiiska hantidhowrka iyo kan xeer ilaalyaha guud ee qaranka sidaad la socotaan la dagaalanka musuqa kuxadgudub ku-xadgudubka ee hantida ummadda waa mid ka dhan ah labadan xafiis xafiiska hantidhowrka xafiiska xeer ilaalyaha waana mid madaxdii sare ee waddankana ay taabteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha labadooduba sidaa awgeed kayskan waxaan soo gudbinay taariikhdu markay ahayd afarta bishii abril labada kun iyo siddeed iyo toban la dagaalanka musuqa lunsashada hantida qaranka iyo ku-takrifalka shuruucda dalka u degsan waa mid aan marnaba loo dulqaadan doonin haddii alla idmo hadalka hantidhowraha guud ee dowladda ayaa daba jooga shaqaaqo maanta ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya kadib markii halkaasi tageen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo watay amar lagu soo xirayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda mukhtaar mahad daa'uud waxaana jirta in arrintaasi ay ka hor yimaadeen ilaalada wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo markii dambena uu arrinta soo farageliyey taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed ameerika oo ku guulaystay inuu dib u celiyo ciidamadii goobta yimid ee doonayey inay wasiir ku-xigeenka soo xidhaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mar kale fiidiw cano wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal haatanna kenya dalka kenya waxaa maalmihii lasoo dhaafay ololo ballaadhan loogu jiray si loo islamarkaana la doonayay in laga hortago in cudurka dabayshu uu markaasi dib ugu soo noqdo kenya oo hore talaalkaasi guula uga gaadhay waryahayaga v o a ee nairobi yaasin ciise wardheere ayaa warbixinta noo soo diray wareegkii ugu dambeeyey ee wejiga saddexaad ee tallaalka ololaha cudurka dabaysha ayaa maanta si rasmiya uga bilowday dalka kenya iyadoo taxadar dheeraadana la geliyey waalidiinta iyo hay-adaha ka shaqaynaya si markaasi looga hortago in cudurku dib u soo noqdo shantii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalka kenya ka soconayey wejiga saddexaad ee ololahaasi tallaalka dabaysha oo lagu bartilmaamaydsanayey laba bilyan iyo siddeed boqol oo kun oo carruura oo la sheegay in si gaara looga howlgelayay laba iyo toban deegaan hoosaadiyo ka mida waddanka kenya oo lagu tilmaamo meelaha cudurka dabayshu khatarta ku yahay iyadoo si rasmiyana maanta looga bilaabay deegaanka kitui ololaha dabaysha ayaa la sheegaya inuu si rasmiya dalka kenya uga bilowday bishii mey ee sanadkan iyadoo laba weji oo kale oo ka mida dulinka laga qaado cudurkaasi dabaysha laga helay samballo iyo tijaabooyin meelaha bullaacadaha ee biyuhu ay maraan ee magaalada nairobi laba daraadle xaafadda islii oo bishii maaj ee laga helay sanadkan meelaha ay dadka soomaalidu ku badan yihiin doctor maxamed bedel oo ka mid a shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee waddanka kenya oo ka hadlayey ololaha tallaalka saaka ayaa waxa uu sheegay in la bartilmaameedsanayo carruurta ay da'doodu ka yar tahay shanta sannadood
and uh, I urge all, all, all community members, parents, and everybody, please and take responsibility and bring the child for immunization. All house will be coming to your households and from house to house, they move from house to house. Please open the door for them. Those children who are under five years of age, please ensure that your children are below five years of age have gotten immunization services for the interest of our country, for the interest of our, of our children.
Mr. Bedel waxa uu tilmaamay in xanuunkan dulinka booliyada uu u baahayo ama la isugu gudbiyo sida cudurka daacuun caloolaha ama koleeraha oo kale islamarkaana uu raaco caloosha iyo noocyada qaabka dhiigga oo khatar qofka u geysan kara ilaa iyo bishii julaay ee sanadkan waxaa la bartilmaameedsaday si looga cirib tiro cudurkaasi laba milyan iyo shan boqol kun oo carruur ah waxaana la sheegayaa sida warbixinta wasaaradda caafimaadku maanta ay sheegayso boqolkiiba shan iyo sagaashan in lagu guulaystay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu ku booriyey hay-adda w h o ee caafimaadka adduunka qaramada midoobay in si rasmiya looga cirib tiro waddanka kenya dulinkaasi booliyada ama dabaysha oo la sheegay in xaalad degdega geliyey islamarkaana haatan uu ku dhow yahay in la ciribtiro waxaana ololaha haatan soconaya uu yahay mid muddo hal sanaa soconaya islamarkaana la dhammaystirayo sidii markaasi lagu joojin lahaa oo dib loo ogaan lahaa inuu mar kale soo noqdo waxaa tallaalkiisa horey loogu guulaystay sagaalkii ilaa iyo laba iyo tobankii bishii meeya sanadkan oo la sheegay in ujeeddadii laga lahaa laga gaaray sawardheere v o a nairobi aad buu mahadsan yaasiin haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya waryahayga london ridwan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah cabdirashiid maxamed siciid ducaale oo ah agaasimaha guud ee sharikadda dahabshiil kusoo dhowo barnaamijka cabdirashiid ridwaan aad baan ku salaamaya waanaad ku mahadsan tahay martiqaadkan aad iisoo dirtay
waxaa lagu soo gebagabeeyey shalay london coland ay ka soo qayb galeen ilaa toddoba-iyo labaatan arday oo wax ka baranayay jaamacadda sowas gaar ahaana hogaaminta marka waxaan rabaa bal inaad dib ugu noqoto wixii idinku kallifay in mashaariicda noocan oo kale ah ee waxbarashada ardayda aad ka caawisaan iyo sida ay ku soo bilaabatay ridwan runtiisa aad u sheegtay ardayda soomaaliyeed ee waddankan ingiriiska wax ka barataa waxaa inta badan haysta dhibaatooyin ah inaanay koorasyada ama casharada ay qaadanayaan aana ahayn kuwo communitiga ay ka soo jeedaan ama xaafadaha ee ay u adeegaan soomaaliyeed aan aan inta badan maxaa la yidhahdaa culayska saarin ama dhibaatooyinka dadka soomaalida u k haysta aan culeyska saarin waxaa laga yaaba qofku dee inuu science barto laakiin science waxaa laga yaaba inaanu communitigii aan waxba qabanin ama hadduu xisaab barto inaanu communitigii ama maaragtay dadkii soomaaliyed wax loo tarayey inaan waxba ka caawin marka dhowr sano ka hor arday soomaaliyeed baa noo timi waxaynugu niyo waxaanu doonaynaa in jaamacadaha ugu waaweyn ee ingiriiska in aanu arday soomaaliyed haddaanu nahay ka qayb qaadano haddaa shirkadda dahabshiila tihiin mana caawinaysaan haa baanu ku nidhi waayo annagu mar walba wixii dadka soomaaliyeed dan u ah baa noo ah dadkaas noo yimi qaar badan waxa weeyaan runtii qabiilkooda ma garanayno gobolladay ka soo jeedaan ma garanayno waxaan ku dooran inuu dad soomaaliyeed oo doonaya inay dadkoodii ama halkan ha joogeen waddankan aynu joogno maanta ama dhulkeenu ka nimiba ha noqotee dad doonaya in dadkoodii caawiyaan waa gartay marka ardayda seed ku xulataan aad ka bixisaan waxbarashada gaar ahaan marka laga hadlaya hadda hogaaminta oo kale ma waxbay soo codsadaan ma jaamacadda ayaa tartan gelisiisa seed ku xulataan runtii waxaan ku xulanaa marka ugu horeysa in ardaydaasu ay yihiin arday danaynaysa inay casharadaas ay ka qayb qaataan marka markii muddadaas aanu ay ardayda nala soo xidhiidheen annaga waxaan u sheegnay inay dee jaamacaddu ay go-aamiso qofka ku haboon jaamacadda da mid halkan ku taalla ah inay go-aamiso oo qofkii ay u aragto in imtixaanadeeda ka soo baxayo ay markaa iyagu ay casharkaas u dhigaan qofkii aan imtixaan ka soo baxayn inada qasab waxaa la odhanayaa issoo diyaari marka dad badan baa runtii soo dalbaday dadkaas runtii dee imtixaanadoodu way ka soo baxeen jaamacaddiina way dooratay casharadiina way barteen maanta waa ku faraxsana in dhowr iyo labaatan qof oo soomaaliyeed oo kala duwan oo gobdhul soomaaliyeed kasoo wada jeeda meeshay doonaanba ha noqdeen oo qaariban halkan ku dhasheenba inay maanta casharo ay jaamacadoodii kasoo kala soo baxeen laga yaabo inay anfacdo dadka soomaaliyeed ee ama halkan jooga ama dibadda jooga waaya marka ardaydan marka ay dhammaystaan waxbarashada noocan oo kale ah ma jiraan in qaarkood ay dalkii dib ugu noqdaan si ay gacan uga geystaan arrimihii siyaasadda amnigii dhaqaalihii guud ahaan dee dibudhiska dalka runtii ridwan qodobkaas waa qodob muhiima waayo marka ugu horeyso horta halkan lafteeda ingiriiska waddankaynu joogno ayada lafteeda baahida ay ka jirtaa dad badan oo soomaaliyad ay haystaan waad la socotaa dhalinyaro badan oo xidhan waad la socotaa dad badan oo arrimaha sharciga caawimo uga baahan waad la socotaa dad badan oo maaragtay luqadaba aan garanayn waddankan marka dadkan toddobiy labaatanka qofi qaar iminka shaqooyin ka haystaaba way jiraan ama ka helay hay-adaha caawinaya meelaha xafiisyada soomaalidu ay yimaadaan ama dadkii soomaaliyeed ay yimaadaan ee waddanka ingiriiska oo dhan ah dowladaha hoose hama noqoto ama xaafadaha hoose ha noqoto ee maaragtay adeega laga helo ee xafiisyada ay kuleeyihiin maaragtay laga furay marka dadkaas siyaabo kala duwan bay iminka dadkii soomaalida halkan jooga u caawiyaan qaar badan waddankii bay tageen gobol walba soomaaliyed bay tageen ama ha noqdeen iyaga laftooda iyagoo culeyska saaraya maxaa la yidhaahdaa waxyaalaha la yidhaahdo qorsheynta magaalooyinka tusaale maarata municipalitiga ama xaafadaha dowladda hoose ha noqoto inay aqoon kusoo kordhayaan oo rag iyo dumarba leh inay waddankii tageen waayo aqoontoodii ay doonayaan inay la wadaagaan qaar badan oo kale waxay doonayaan dib ugu noqdaan oo ay tagaan oo ay wakti geliyaan annagu markaan runtii dadkan aanu caawinayn wax shuruuda kumaanaa xidhin annagu waxaanu nahay qofkii doonayn dadkiisa caawiyo waxa weeyaan waanu caawinayna annaguna haddanu nahay dahabshiil wixii aanu kaga qayb qaadan karno waanu kaga qayb qaadanaynaa iyaga laftoodan da way iscaawiyeen oo qayb ay ka qaateen way dadaaleen marka annagu waxaanu doonayna wixii dadkooda caawinaya ama waddanka gudihiisa ha joogeen ama dabaddooda ha joogeen waayo aqoonta maanta ridwaana waad ogtay qofkii aqoon leh qofkii karti leh qofkii dadaala qofkii daacada ayuunbaa waxyaalo badan u fududaanayaan haddii alla ka dhigo waa gartay london oo kale marka laga hadlay waxaan filayaa in inta badan hadda ardaydan ay maaragtay london ku nool yihiin ama ay ku noolaayeenba dhalinyaro fara badana muddooyinkan dambe sida aad sheegtay dee dhibaatooyinka qoysaska haysta ka sokow iyo arrimaha sharciga waxaa laga yaabaa in mindiyaha iyo tooriyada dhalinyaro badan ay ku dhintaan ururo soomaaliya oo arrimahan ka shaqeeyana waa ay jiraan wax gacana ma ka geysataan marka laga hadlaya sidii looga hortegi lahaa dembiyada noocan oo kale ah oo aad u caawin lahaydeen shakhsiyaadka iyo ururada inta badan ka shaqeynaya sidii looga hortegi lahaa ee loo fahmi lahaa dhibaatadan waxa ay salka ku hayso waa runtaa ridwan runtii dad badan oo dhalinyaro ah ayaa jeelasha ku jira waddankan ingiriiska oo nasiib darro weeyaan runtii waanay fiican tahay wax allaala wixii la qaban karaya in arrintaa culeyska layska kaashado annagu runtii dahabshiil siyaabo badan baanu dadka ugala qayb qaadanaa arrimaha u danta ah oo aad og tahay ama ha noqoto dhibaatooyinka halkan dadka soomaalida ka haysta ama waddankeeniba ha noqoto mar walba hadaan nahay shirkada dahabshil wixii u danaba annaga noo dana wixii aanu qaban karana waanu qabanaa dhimka dhalinyarada dhimka jaamacada ka soo baxay eeaan ka sheekaysan goortii dhoweyd ee dahabshiil uu caawiyey ama shirkadu ay caawisay qaar badan dadka aad ka hadashay bay u shaqeeyaan dad dhalinyara baa jiro looyariin noqday oo looyariin haddii ama garyaqaano noqday oo dadkaa caawinaya insha allah qaar badan baa jiro xuquuqdoodii wixii ama ha noqotay ay xaqa u lahaayeen ku dadaalaya qaar badan baa u noqonaya tusaale ah haddaad wax baratid inaan loo inay kaa caawinayso inaad jeel gelin ama maaragtay dhibaato aanaad samaynin waayo qofku markuu aqoon leeyahay iyo karti leeyahay dee wax badan baa haddii alla ka dhigo u fududaanaya marka waxaasoo dhan waxay u noqonaysaa qofkii inay tusaale ay u noqoto la yidhahdo hadduu hebel ba uu waxbartay shaqaystana maxaa adiga kugu kalifeeya inaad dembi gashid amaad qof kale dhibaataysid marka waxaa loo baahan yayay dad badan oo wanaagaba dadkeena ku dhex jira in dadkaa lasoo dhex saaro oo ay dabadda u soo baxaan oo kii dhibaato samayn lahaa u arko warniyo haddaad dhibaato samaysid jeel iyo dhibaato maad ku dambaynaysaa maxaa sidaa walaalkaadoo kale uu sameeyey ama walaashaa ay samaysay aad u sameyn weyday ama u baran weyday ama u shaqaysan weyday taas baan doon ugu dahabshin lahay mar waa culays ka saaraa iyo wixii aanu ka qayb qaadan karayna haddii ala ka dhigo waa gartay ka sokow marka kaalintaas aad aad ka geysataan arrimaha qurbaha iyo dadka ku nool iyo waxbarashadooda waxaan la soconnaa dalkii laftirkiisa in boqolkiiba toddobaatan ay dhalinyaro yihiin qaar badan oo ka mid ah waxbarasho ma helaan ama intooda badanba marka gacan ma ka geysataan waxbarashada gudaha soomaaliya waxbarashadu si aad u sheegtay waxay qeyb ka tahay horumarka wadanka waxay ka qeyb tahay nabad runtii muddo dheer iyadan cidina aanay noo dirin baan anagu haddaanu dahabshiin lahay anaga iyo shaqaalaha shirkadda aanu culayska saaray sidii dahabshiil ay uga qayb qaadan lahayd dhammaan hay-adaha tacliinta ee wadanka ka jira ama jaamacda ha noqoto oo magaalo walba iyo gobol walba ku yaala ama ha noqoto maxaa la yidhaahdaa iskuullada la tago xitaa qaar ay xidhi la leeyihiin dahabshiil baanko ay akaawna ka furtaan ama lacagta dhigtaan qaarna deeq aanu siino jaamacadaha sidoo kale qaar badan baa jira deeq aanu siino qaar xidhiidh bay laleeyihiin dahabshiil arday badan baa jirta oo wadankii ku jirta oo iyaga laftooda aanu ka caawina arrimaha tacliinta waayo qofkii wadanku markuu tacliintiisa dhiso aqoontiisa dhiso ayaa horumarku runtii imanaya marka dahabshiil runtii arrimaha samafalka ama ha noqoto dhibaato dhibaatooyinka jira xagga caafimaadka ama ha noqoto dhibaatooyinka jira arrimo kaleba mar walba dahabshil wixii ummadda u dana ayaanu ka qayb qaadanaa tacliintuna waxay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn aan culays ka saarno wadanka gudihiisa iyo dabadiisaba waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaha inaan ku weydiiyo su-aasha ah marar badan waxaa la sheegaa in sharikadaha waaweyn ee dalka ka jira sida dahabshiil oo kale maalgelin iyo shaqo abuurkii loo baahnaa aanay samayn arintaas ma jirtaa ridwaana runtii annagu haddaanu dahabshiil lahayn shirkado hore de uma wada hadlayo shirkad waliba baahideeda leedahay waxay qabatan iyadun baa ka jawaabaysa laakiin haddaan waanu dahabshiil lahay runtii muddadaa dahabshiil uu jiray mar walba wixii ummadda u dana waa ka qayb qaadana wixii shaqa abuurida waa ka qayb qaadana ama ha noqoto xagga dahabshiil bank oo runtii maalgelin badan wadanka geliya ha noqoto ama shirkadda somtel oo iyadana internetka iyo mobilekaba kusii ballaadhisay wadanka ha noqoto ama mobile paymentka idahaba noqdo dad badan sina shaqaalaysiiyey xagga lacagtan dibadda ka imanaysa lafteeda dhaqaalihi wadanka qeyb badan bay ka tahay waxaasoo dhan magaalo walba waxaa ka shaqeeya gobol walba dad gobolkaa u dhashay maarata ayaanu shaqo uga abuurnaa ama kusii ballaadhinaa inay dadkooda iscaawiyaan marka mar walba dahabshiil wuu dadaalayaa wixii dhimanna waa ka qayb qaadanayna hadii alla ka dhigo aad iyo aad baa umahadsan tahay ridwaano aad iyo aad baad umahadsanta intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay cabdirashiid maxamed saciid ducaale oo ah agaasimaha guud ee sharikadda dahabshiil inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oodile nabadgelyo waa hagaag dhegeystayaal ridwaan xaaji cabdiweli oo inoogu soo diyaariyey barnaamijkaasi martida mikrofoonka magaalada london haddaynu intaasi kaga soo gudubna haatan ah ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington oo toddobaad kasta maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda v o a waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana ay inoo soo gudbinaysa saare ciidla nuur
dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington caawa iyo caweyska waxaan idinku hayaa qayb labaad oo ka mida sheekadii xiisaha badnayd ee toddobaadkii hore ee aada maqasheen qayb ka mida gabadhi ninka hadduu ku qanco warankii dhankii wuu ka siibayaa amin aroorah xilligii gabadha la keeni jiray xilligiisii kale wuxuu surayaa dhanka bidixe haddii gabadha laakiin ninka uu ku qancino inuu waranka gundalkiisa ama katiga waranka uu ku qodo god yar oo fariin dadka o dhan aan u jecnin oo dee hooyadii gabadha dhashay un ay usocoto hadday markaa nooshahay inuu ka qodo taas oo tus yelaysa inuu ninkan uu meeshii uu kula kulmin gabar on
kale oo aan barnaamijka ka maqnayn heesihii
murugada jacayl ma hadho maakayga ku yeesha milhalise murugada jacayl ma hadhe maakayga ku yeesha milhaliso dhaabada waa la meerayste macaanow haygumadiyey
qodobadaasi iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka cawayska washington toddobaadkii hore intiinii dhagaysatay waxaad barnaamijka caweyska ku maqasheen sheeko aad u xiiso badan oo ku saabsan guurka iyo dhaqanka deegaanada soomaalida qaarkood waxaynu maqalnay in gabadha aroosada ah la soo hooyo marka laga baxo salaada subax kadib ninkii arooska ahaa oo guriga sii joogaa uu marka gabadha loo soo geliyo guriga uu ku dhufanayay saddex ulood kadibna dadkii gabadha galbinayay ay durbaa dib uga laabanayeen gabadhuna ay markaasi hore ka bilaabayso shaqada guriga karinta cuntada nadiifinta iyo howlaha kale dhaqankaasi oo weli kasii jira meelo ka mida gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa halkii inooga sii anba qaadaya cabdirasaaq ka baxaay oo ah nin hal abuura suugaanta islamarkaana ururiya waxna ka qora dhaqanka soomaalida cabdirasaaq arooskii marka waa beriga lasoo hooyo kadib maxaa dhaca bal halkii inooga sii wada dhaqanka asaga ah waxaa waaye gabadha markuu reerka guriga la keeno horaan oga sheekeyda gorinkii wixii uu ku dhufanayay iyo wixii waxaa jirta oo kale oo in la taabto mudan gabadhan maalinka aroortii la keeno xilliga waxaa la keenaa la yidhaahdo aasmadoobaadka ama salaada subax xilliga ay salaada yaro cadaanaysa cirkii dhulka isku jiraan heemamaw ayaa af soomaaliga lagu yidhaahaa xilli heemamaw ayaa la keenaa marka gabadha si ay u adeegato maalinka dambe ay adeegato habeenkii dambe ayay ninkii ayada iskugu horeynaya marka gabadha ninka hadduu ku qanco sida caadiga waranka ninka markuu aqalka gelayo ad aqalka kusii jeedeed aqalka ufoorarsanaysid gelayso dhankaada bidix ayuu waranka surtaa si hadhow hadduu colaad ama wax qayli dhacda uu usoo baxo aqalka dhankiisa midigta ayuu marayaa markaa warankii oo uu siibanaya oo sida uu ku ordayaa laakiin hadduu habeenka dambe gabadha ay wada dhaqmaan uu ku qanco gabadhi warankii dhankii wuu ka siibayaa amin aroorha xilligii gabadha la keeni jiray xilligiisii kale wuxuu surayaa dhanka bidixe ama aqalka markaad kasoo baxayso dhankaada bidixe ama markaad gelayso dhankaada midige haddii gabadha laakiin ninka uu ku qancino gabarnimo uu ugu tegin waxaa dhici jirtay inuu waranka guundalkiisa ama katiga waranka uu ku qodo god yar oo fariin dadka o dhan aan u jecnin oo dee hooyadii gabadha dhashay un ay usocoto hadday markaa nooshahay inuu ka qodo taas oo tus yeelaysa inuu ninkan uu meeshii uu kula kulmin gabar haddii sadohda marka xilligaa ayada keli ayaa garanaysa arrinkaa ay soo kacdo xilliga heemamawga ah weli lasoo kaci timin xilligii inanta la keenay oo kale xilligiisii kale ya ayay imaanaysaa meesha ayay fiirinaysaa hadday god ka waydo oo waran meesha ku suran u imaato way calalaasaysaa way ku dhiiranaysaa inay meesha macnaha ay ay ku guulaysatay ay gabadha si fiican usoo abaadisay oo anshaxeedii iyo edabteedii ay kusoo dadaashay waxayna dhiirigelin jirtay in gabdhaha ay ay ay ay xadgudbin oo maaragtay marka qaab noocaas ay soomaalidu fariimaha iskugu diri jirtay waan gartay dhaqankana uu dhisnaa dhaqanka marka waxyaaba badan buu taaban jiray marka cabdirasaaqow sodohdii xilligii shalay inanta la keenay xilligeeday imanaysaa meeshii bay eegaysaa haddii waranku dhinaca midig suran yahay meeshana aan god ka qodnayn macnaha waxay ka dhigan tahay ninkii xaaskii wuu guddoontay haddii markaa uu arko god ay aragto macnaha ninkii wuxuu yihi gabadhu inan may ahayn maxaa la yeelayaa markaa tallaabada xaggaa ka xigtaa maxay noqon ma hore u kaxaysanaysaa inanteedii mise way iska sii joogaysaa inanteedi may ninkay ku xiran tahay inuu arrinta fashilo oo micnaha sadohdii markay arrinta ogaato ninkay u taallaa inuu sii dhaqanayo reerkiisa oo uu guriga ku jira lakiin hadduu ninka baxo waaga markuu beri ninka guriga ka tago oo baxo marka iyada odayaal buu hawsha gudbinayaa de saantana wuxuu leeya halii maalgudo hantideeda halii soceliyo meeshii micnaha wax noocaas ah fariin noocaasa meesha ka imaanaysa laakiin ninkay ku xiran tahay inuu sabro dee meeshii uu aamuso oo gabadha si kaloo ku jeclaan karaa qurux kale iyo waxyaabo kale iyo xoog furnaasho iyo cabdirasaaqow imika dhulka aad maraysay deegaanada hoos yimaado gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu degto bal waxaad iiga warantaa ma jiraan niman boqol geelle oo inan ka bixin kara boqol geela xilligan ma jiraan waktigan aynu imika joogno saare midii iigu dambaysa oo aniga aan maqlay ama arkay waxay ka dhacday deegaanka wajeer iyo gaarisa county meelay iska galaan deegaama u dhow oo meelaha xudu labada county ama labada maamul iska galaan ah inan ninaan saaxiibo nahay uu soo asal raacay ayaa laga bixiyey lixdan geel ah cabdirasaaqo markaa lixdankaa geela ma lasoo tubayaayo geeliyo imika socdo ma loogu wareejinayaa reerkii inanta mise waa afkaa laga odhanaya hadhow toolana xilligii la rabaa la bixinaya amaba lamaba bixinayaba zaray inantan in haddi haddii idaacadda inay dhegeysanaysaaba laga yaabaa waxaan filayaa magaalada gaarisa inay degan tahay lixdan geel oo socota ayaa laga bixiyey lixdan geel oo socota ayaa laga bixiyey laakiin ninkii markaa gabadha lixdanka geela ka bixinaya asaga waa iidiyey geeli dad gabadhii qaraabo la-ah iyo dadkiisa ka socda ayaa geeli gaday geela asaga ahna waa waa la gaday ayagoo socotaa laga dhiibay saar inta badan raggu gabdhaha wax badan bay ka fiirin jireen intay guursanin ama ay xaasaabo dhexmarin ama shukaansi waxaa kamid ahaa gabadha ragga in socodkeeda ay fiirin jireen maansa gaari iyo gees la yidhaaho hadda ka hor aan tiri ayay ku jirtay gaari gaari gabar ma joogtaa gabdhihii hore ma gaartaa gaabin socod ma gufataa fooda geed ma saartaa oraha garaaw lama hadashaa waxyaabahaas dhan micnaha oola jeeday ay hadda sheekadan ay taabanaysaa marka maxay gabadha tahay tilaabadeeda ga- gaabis ma noqotaa maxaa lo- loola jeedaa ga- gaabin socod ma gufataa waxaa looga jeedaa inantan ma dafran tahay micnaha af soomaaligu waxa waaye gabadha tilaabada dheer qaada ragga ee waxay iska dhaadhicin jireen inay weli inaan ahayn ay inaannimadeedii ay ay muran ku jirto tilaabadoo kale ay ka fiirin jireen inay tallaabsan kartaa aada iyo in kale
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka cawayska washington haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga wahigaaniyo sidii mayay martii keenay mayda maharoob dabasho wayda maxay wajadaysidaan muquurtayo dabasho wayda maxay wajadaysidaan muquurtayo haliso dhaabada waan la meerayste macaanu haygumadiyey dhaabada waan la meerayste macaanu haygumadiyey
wadagaratay codka dahabiga ah waa fanaanada xamde cabdikinaal xamde kuwiin waxaan barnaamijka qaybtiisa dambe idinku wareejinayaa wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur iyo xamde kuwiin oo labaduba haatan ku sugan magaalada hargeysa labadoodaba aan ku soo dhoweeyo barnaamijka caweyska washington oo qaybta dambe sagal ay nooga soo tabinaysa magaalada hargeysa ee sahre ciidla nuur iyadana aada iyo aad ayaanu halkan uga salaamaynaa u salaamaynaa sahre ciidla nuur Mhm. xamde cabdi axmed oo ku magac dheer xamde kuwiin oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska Een, run ahaantiina beryahani ama muddooyinkan ugu dambeeyeyna fankeedu uu aada iyo aada uga soo caanbaxay geyga soomaalida islamarkaasina aada loo jecel yahay Een, xamde kusoo dhowo ugu horeyn een, caweyska v o a aad baad u mahadsantahay sagal mustafa xasan nuur barnaamijka caweyska v o a aad baan ugu dhowahay Een, xamda een, markaynu intaasi kaga nimaadno bal waxaad ugu horeyn aada een, warbixin naga siisaa een, fankaaga goortaad dhalatay halkaad ku dhalatay goortaad fanka kusoo biirtay bal warbixin yaroo kooban aad baad u mahadsantahay sagalay walaalo anigu waxaan dhashay nineteen ninety three waxaan ku dhashay magaalada hargeysa halkaasaan ku barbaaray halkaasaan wax ku bartay halkaasun baanaan jooga aada iyo aad Hagaag. Een, fanka goormaad kusoo biirtay walaal waxaan kusoo biiray fanka two thousand nine laakiin fankayga wuxuunbuu soo shaaca baxay amaan shaashadaha kasoo muuqday labadii kun iyo labaiyo tobankii ugu horey hagaag Een, marka intii aanad fanka kusoo biirin een, ma jirta hibooyin kale ama hidayaal faamiligiinu lahaayeen een, maxaase kugu dhaliyay baad odhan kartaa inaad fanka ka mid noqoto
wallaahi hibayaal way jirtaa oo dee habaryarahay adugu family laakiin hidaraac ama qof abwaanoo soo shaacbaxay ama ama dad aan ka- aan odhan karo dee een, hibadooda faneed ama suugaaneed way soo muuqatay ma jiro laakiin wuxun baan odhan karaa aniga ayaa iska jeclaaday fanka aadna u jeclaa Een, anigunba xaggayga ka imi waa hagaag Een, bal waraysiga dib ayaynu ka dhigan doonaa een, heesahaagu way tiro badan yihiin inkastoo wada een, calaacal iyo jacayl iyo wax fara badan ay u badan yihiin qalbidaadka caashaqu dacalada kasoo galay ayaan waayey dabar iyo derbi lagu cesho adag heeso fara badan heestii qumane heeso fara badan ayaan caweyska ugu talagalnay dadweynaha Een, balse heesta koowaad aad jeclaan lahayd inaynu ku furanno Een, maxaa aad jeclaan lahayd xamdaaye walaal waxaan jeclaan lahaa waxaan noo soo qabanayaa heesahayga hees ka mida oo een, ereyada leeyihiin abwaan sidiiq burmad laxankana waxaa saaray maxamed miir xaaji heestaa waxaa la yidhahdaa heestaa qumani weeyaan kumana waa heesta aada iyo aada dumarku aada run ahaantii aada moodo inay isku wada dhayaan qabso oo naftayday ilow qaladku soo gaadhay aada iyo Haye.
aad xuma qoys ninkaad wada dhisteen haddana qaatan xuma xuma xumakaad qalbiga siisayo qiimo laga waayo quruxdaada kaad hootidho weli qadhaabaysta oqolaali meel kale ka jecel qalanje loo hooyey yaa salaam yaa salaam waa hagaag heestaasi qumane oo runtii dumarku aada iyo aada ay isugu dhayaan xamdaay oo raggana in badan oo kamida ay ka cadhaysiisayoo een, u qolaali meel kale
sagalay waa runa waxaa jirta walaalo horta rag eh, ragguma wada xuma Mhm.
laakiin heestaas wuxun bay tusinaysaa nin intuu gabadhiisii waxaan ku ihi isagoo gabadh qaba meelaha waxaan ku ihi dee luuluuqyada ku badan Haye.
taasay ka hadlaysaa laakiin dee raga waxaan leenahay cadhoonina heestu inta xuununbay saameynaysaa qaybta dambena qofkii bay la hadlaysaayo ay leedahay niyadda udhisaysay leedahay Aada iyo qabso oo nafteyda ilow qalad kusoo gaadhay Ah.
qoomamadu lugtay kaa xidhaa xidhaa waanay way ku qabataa aada iyo aad wax ka baro qardoofaha ninkii lagu qasaaroobay Aad iyo aad.
qisadii dhacdiyo waayahana meel ku qora gaara Exactly.
ya salaam waa hagaag heestaasi ayaynu ku furan doonaa xamda kuwiin iyo weliba qaadirow allahayow qumana iisoo xul xuma qoysninkaad wada dhisteen haddana qaatan xuma xuma xumakaad qalbiga siisayo qiimo laga waayo quruxdaada kaad hootiro weli qadhaabaysaa boqolaali meel kale ka jecel alinta loo hooyey laabtada adigoo ku qoray ruux isqaba waay waxna lagama quustay naftani qiil ka dhigatay qablad ruux ku sugan rawi layn maliqani caadi laabtada adigoo ku qoray ruux isqaba waay wax nool lagama quustay naftani qiil ka dhigatay qaflad ruux ku sugan rawi layn maliqani caadi halgacaylka ruxila qabto halgacaylka ruxila qabto qiila wanaagayga oqoomihii horidhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu umanay soo xun qadiro wallahayo adigu umanay soo xun halgacaylka ruuxii la qabto halgacaylka ruuxii la qabto qiro wanaagayga oqoomihii hore dhayo qaba imaan buuxa qadiro wallahayo adigu umanay soo xun
waa hagaag een xamdi heestaasi runtii aad iyo aad baynu wada dhegaysanay waxaana ka mid tahay heesihii aadka loogu jeclaa sanadadani ugu dambeeyey een markaynu intaasi kaga nimaadno een dadku waxay isweydiinayaan xamdi kuwiin waa qof een shakhsiyad nooceeya koley annagu waanu garanaynaa shakhsiyadaada een inaad runtii hadda iyo habeen qof qosol badan aad tahay een dadku shakhsiyad nooceeya ayay kugu tilmaamaan adiga laftarkaaguse qof nooceeyaad iskula muuqataa mararka qaarkood
wallaahi walaalo n dadku badanaa waxay igu tilmaamaan waxay igu dhahdeen qof wanaagsan baad tahay qof dhowrsan baad tahay qof edar badan baad tahay dee wuxuun baan israhdaa markaa ammaanta ka buuxso weelo ammaanun baan u qaataa asagale ta kale dee anu wuxuun baan isoo haystaa qof bulshadeeda iskaga dhex jirto oo iska caadiya waxaa tahay qof caadiyuun baan israhdaa waa hagaag Een, markii aad soo shacbaxday een, markii hore intii aanad soo shacbaxin iyo iminka markaad soo shacbaxday ee dadku aad aragtay inay ku wada garanayaan oo mararka qaarkood aad suuqa dee mari kari weydaba een, farqi nooceeya u dhexeeya adigu se keebaad doorbidi lahayd markii hore intii aanad fanka soo gelin iyo iminka keebaad isa dhahda wallaahi darajadii loo baahnaa waad gaadhay wallaahi sagalay horta walaalo laysmaba barbar dhigi karo qof caana iyo qof aan caan ahayn horta aad baan u farxaa markaan meel kastoon istaago meel kastoon marayo hargeysa maaha meel kastoon takoo soomaaliya joogta xamda kuwiin xamda kuwiin ee la istaago wallaahi waan farxaayo waxaan isirahdaa aad iyo aad marmar aad waxaan ku uri sidaa dadka caadigaaye hablo waxaad iska arkaysaa suuqa iska marayo iska dee adigu ma mari kartid marbaas aad marbaad isirahdaa talow haddaan lagu garanayo imika meelahaasaad iska mari laydo aad iyo aad marka caanimaduna way wanaagsantahay labada siyoodba waa laba siyoodoo loo baahan yahay dadka caanka ahi mar walba way ka dhowrsan yihiin dadka kalo meelo dadka Exactly, kale ay aad iyo aad.
maxaan idhahda geli karaan baanay geli karin oo dee caanimadu ay ku xidhaysaa Exactly, waa yeah.
hagaag Een, xamdi marka laga yimaado een, dhinacaasi caanimada markaynu ka nimaadno een, maxaad is leedahay adigu fanka waad ku soo kordhisay ama een, fanaaniinta kale ee gabdhaha kula mida heese waad kaga duwan tahay sagale aad baad umahadsantahay walaalo kolley waxaan isran karaa een, inkastoo jiraan habla abwaaniina een, abwaanad meeshii talax tagtay laakiin waan isku dayaa een, heesahan laxanka saaraa ereyada waan isku yara dayaayo heesaan sameeyey marka taasumaan isleeyahay xagga hablaha ee fankaynu ka joogo waad kaga duwanta waa hagaag Een, heeso aad samaysay ma jiraan oo aad qaaday een, xamdi way jirtaa walaalo heesan anigu aan leeyay ereyada oo laxankana saaray maxamed miir baa jirta oo la yidhaahdo tawaawa tawaawac waa hagaag heestaasi bal waxoogaa ma noogu luuqeyn kartaa aada iyo aada
intii inta la muuntashaday intii inta hayoon qarsaday inti nafta tiiriyoon ku riday tubiya harunta intiin ka tulaayay cadow intiin ka tidcaayay nacab intan islahaa turxaantan ayaanay maradaadu tabin yaa salaam yaa salaam ilaahay codkaa kuu barakeeyaanu ku leenahay xamda cabdi kiinaan xamda kuwiin Een, xamda heestaasi maxaad ku samaysay Een, qiso nooceeya ama jawi nooceeya ayaad ka samaysay oo aad ku jirtay markaad heestaasi sameynaysay sagalay walaalo heestaasi wakhtigaa aan sameeyey xaalad aniga i khusaysa bay ahayd een, dareen aniga iga imi oo xaaladda wakhtigaa i haystay ayay ahayd dareenku anigu iga imi marka wuxuun baan odhan karaa waan cadho qoray ama ciil qoray
waa hagaag heestaasi ayaynu usoo qabanaynaa markaa waa ahna ahna xamda kuwiin Een, ereyadii xamda codkii xamda
taasaynu dadweynaheena een, kusoo dhaweynana lidinala hagaag dhegeysta heestaasi tawaawac iyo xamda kuwiin ayaan mar kalena idinku soo dhaweynaynaa dhegeysa haboon intiinta la muuntashaday intiinta hayoon qarsaday inti nafta tiiriyo ku riday tubiyaha runta
heestaasi ay ereyada iyo codkaba lahayd fanaanada xamda kuwiin ayaanu guud ahaan barnaamijkai cawayska washington ee toddobaadkan kusoo gabagabaynaynaa toddobaadka dambayntaynu kulmayno waxaanu dhammaantaya idin leenahay sidaa iyo cawaysin wanaagsan
ka tulaaya cadow inteen ka tidcaaya nacab inteen ka tulaaya cadow inteen ka tidcaaya nacab inteen isla wanaagsan ayaanay maradaadu tagin hadaa aad si tusaalahaasi adigu aad ku toosi weyday haddii aad si tusaalahaasi adigu aad ku toosi weyday kasowday kasowday kasowday ujeedadaadu anaa ka tashaday adiga adiga anaa u tashaday naftayda naftayda anaa la tashaday xiskayga
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington haddaynu intaasi kaga soo gudubna waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen codka fanaanada xamda kuwiin oo ugu dambeeyey annaga iyo idinkii dhegeystayaasha waxaan filayaa sandheerow aad iyo aad baa looga wada helay bashiir abikar cabdilaahi oo halkaa weliba barnaamij soo saarista inoo jooga aad iyo aad ba isaga laftarkiisu halkaasi waxaan filayaa in barnaamijka xamda kuwiin qeybaha dambe ee barnaamijyada caweyska washington ayaa sidii saare cidlo ay sheegtay aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo ayaynu haddaynu gebagabadiibaynu ku dhowna qeybaha kaleo sii gudubno ka hor inta aynaan gebagabada gaadhin aan maxamed cabdi xasan sandheere ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkai adduunka ugu waaweynaa mahadsanid shirwac ururka taalibaan ayaa weerar xoog badan ku qaaday saldhiggelin ciidamada dalka afghanistan mas-uuliyiinta dowladda afghanistanna waxay sheegeen in isgaadhsiinta oo ka go'day aawadeed ayna ogeyn khasaaraha dhabta ah ee soo gaadhay askartooda afhayeenodle ciidamada qaranka afghanistan ayaa v o eda u sheegay in dagaal xoogani xalay dhex maray xoogga afghanistan iyo maleeshiyada taalibaan koleel yaxya calawi oo ah afhayeenka ciidamada ayaa intaasi ku daray inuu weli dagaalku kasii socdo meelaha qaarkood dhinaca iyo dalka maraykankana garsoore federaaliya ayaa go-aamiyey in maamulka madaxweyne trump uu sii wado barnaamijka daka oo ay dalka maraykanka ku joogaan dhallinyaro aan maraykanka sharci ku lahayn oo la keenay iyagoo carruura garsooraha ayaa sidoo kale amray dowladda maraykanku inay qabato arjiyada dadka codsanaya barnaamijkaasi hase yeeshee garsoorahana lagu magacaabo john bates fadhigiisuna ee magaalada washington d c ayaa dowladda siiyey ilaa iyo saddex iyo labaatanka bishan agost haddii ay doonayso inay go-aankaasi racfaan ka qaadato bishii abril ay ahayd markii garsoore bates uu dowladda siiyey sagaashan maalmood ay kusoo gudbiso doodeeda la xiriirta soo afjaridda barnaamijka daka dhinaca iyo dalka shiinahana xadhig loo geystay macalin jaamacadeed oo shiinaha u dhashay xili uu waraysi siinayay telefishinka v o eda afka qeybta afka mandariinka ayaa waxaa xadhiggaasi uu keenay dhaleecayn xoog badan oo ka timid dadka xornimada biniaadanimada u dhaqaaqa dadkan ayaa muujiyey welwel ay ka qaadeen awoodda badan ee dowladda shiinuhu ay kala hortegayso dadka kasoo horjeeda macalinka oo lagu magacaabo suun wengwang oo horey wax uga dhigi jiray jaamacadda shangdong ayaa dhaliili jiray diiwaanka xuquuqda aadamaha ee dowladda waxaa hadda la rumaysan yahay in lagu hayo hotel ciidanka militarigu maamulo oo ku yaala magaalada jinaan oo ku taala bariga dalkaasi macalinka waxaa la qabtay isagoo khadka telefoonka si toosa uu waraysi
waa hagaagi dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya wararkii adduunka ugu waaweynaa gabagabada idaacaddeena ku dhowna haddaynu mar kale dibu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan heesta nagaadi iyo weliba codadka hibe maxamed hudoon hiba nuura iyo weliba cabdicali bacalwaan
kalsuu nafsad isjeceelo cawoynur inaga uu ku wada nuul cawoynur inaga uu ku wada nuul cawoynur inaga uu ku wada nuul cawoynur inaga uu ku wada nuul nafa dhalad ayaan iyo hillucaana iyo wiil la iyo wiil nafa dhalad ayaan iyo hillucaana iyo wiil la iyo wiil wiilkii lagu nasti lagu negaadi lagu nasti lagu nagaadi wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel
inaga oo ku wada nool nimciyo rays inaga oo ku wada nool nimciyo rays inaga oo ku wada nool nimciyo rays inaga oo ku wada nool onoqona qayrkood kuwa ugu nasiib roon nasiibadan reerkii lagu naste lagu nagahade reerkii lagu naste lagu nagahade wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel
naxti dhibaatiya naciyo xumo naxti dhibaatiya naciyo xumo naxdin belo inaga uu aan soo marin naxdin belo inaga uu aan soo marin naxdin belo inaga uu aan soo marin naxdin belo inaga uu aan soo marin nafadhalad ayaaliyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil nafadhalad ayaaliyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil reerkii lagu nasti lagu negaadi reerkii lagu nasti lagu negaadi wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel
waaya heestaasi bacalwaan iyo hibanuura ayaa u dambeeyey idaacaddayadii fidnimo inta haddii la dhahdaan mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud shirwac iyo bashiir abikroodle sidaas iyo fiid wanaagsan inaga yeel allahayo inaga yeel
naasni qabow iyo cirnaa wilaan naasni qabow iyo cirnaa wilaan nafti badan inaga oo ku wada nool nafti badan inaga oo ku wada nool nafti badan inaga oo ku wada nool nafti badan inaga oo ku wada nool oo noqona qayrkood kuwa ugu nasiib roon nasiibadan reerkii lagu naste lagu nagahade reerkii lagu naste lagu nagahade wada jireen